galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab jimco ah siddeed iyo tobanka bisha diseembar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada idaacaddana galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo midooda musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la gelayay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waan ognahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni isku maqamaan shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen aniga kolley markaan hadalka kuu soo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn nasiib darro aad u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xiriirka sii xumaaday ee dalalka kenya iyo soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay qaar ka mida ganacsatada xaafadda islii ee nairobi ee ay soomaalidu ku badan tahay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno dhibaatooyinka ay wajahayaan qoysaska qaxootigii ka soo noqday xeryaha dhadhaab ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa loo qorsheeyey inuu qaato tallaalka koronavirus iyadoo si toosa telefishanka ah looga baahinayo jimcahan tallaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyada oo sahanno la sameeyey ay muujinayaan in dadka maraykanka qaarkood ay ka cagajiidayaan in la siiyo tallaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka tallaalka kororka fayraska coronavirus ee magaalada los angeles ee gobolka californiya ee dalka maraykanka ayaa ah mid aad u xun iyada oo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday boggeeda twitter-ka in saacad kasta celcelis ahaan laba qof ay u dhimanayaan covid sagaaliyo toban gudaha magaalada los angeles shabakada telefishanka maraykanka ee c b s ayaa soo warisay inay aad u yar yihiin sariiraha isbitaallada ee laga heli karo qaybaha daryeelka deg dega ah ee los angeles taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa toddoba saacadood ambalaaska gudaheeda si sariiro loogu helo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku biiray liiska hogaamiyaasha adduunka ee laga helay cudurka coronavirus macron waxa uu ka tegay xarunta madaxtooyada waxaana uu si kumeel gaar ah ugu shaqaynayaa guri ku yaala magaalada la yidhaahda versalis dor hanis luge oo ah agaasimaha gobolka ee xafiiska yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku booriyey dadka inay guryahooda joogaan inta lagu guda jiro fasaxyada bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in aysan u qalmin halista inuu ku dhaco viruska luge waxa uu sidoo kale sheegay in masiibada ay abuurtay dhibaato caafimaadka maskaxda ah oo kusii kordhaysa gudaha yurub waxaanu intaasi ku daray in walwalka laga qabo gudbinta viruska saameynta nafsaaniga ah ee xirnaanshiyaha iyo go'doominta qofka ilaa saameynta shaqola-aanta walwalka dhaqaale oo saameynta caafimaadka maskaxda ee cudurkani faafa uu noqon doono mid muddo dheer soconaya waxaa jira in ka badan toddobaatan iyo shan milyan oo kays oo covid sagaal iyo toban ah oo caalamka oo dhan ah sida ay sheegtay jaamacadda johns hopkins maraykanka waxaa ka jira in ka badan toddoba iyo toban milyan oo kays waxaa kusoo xiga hindiya oo leh ku dhowaad toban milyan iyo brazil oo leh toddoba dhibic hal milyan oo kays wadar ahaan saddex boqol afartan iyo afar wiil ayaa la sii daayay khamiistii kadib markii toddobaadkii hore ay dabley ka afduubteen iskuulkooda oo ku yaala dalka nigeria madaxweynaha dalka nigeria moxamedo buhari ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay tani waa mid waxtar weyn u leh guud ahaan dalka iyo bulshada caalamka dalka oo dhan waxa uu u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka katsina masari hay-adaha sirdoonka militariga iyo booliska wiilasha qaarkood si kastaba ha ahaatee waa lala-yahay ayuu masari u sheegay telefishinka dowladda waxaan soo ceshanay inta badan wiilashii dhammaantood ma ahan ayuu yidhi isaga oo ka hadlayey telefishinka dowladda ee n t a isaga oo xusay in wiilasha la sii daayay laga helay kayn ku taalla gobolka dariska la ah ee zanfara masaare waxa uu sheegay in wiilashani ay dib ula midoobi doonaan qoysaskooda jimcahan maanta ah kadib marka ay maraan baaritaan caafimaad lama shaacinin in madax furasho lagu sii daayey caruurtan iyo in kale ka hor warka sii daynta wiilasha ayaa aabba dhalay mid ka mid ah wiilasha la afduubay waxa uu u sheegay the new york times in uu rajabeel ku dhacay maxaa yeelay waxa uu yidhi ma ogin inuu cunno cunay in uu jiran yahay inuu dhintay amaba uu nool yahay warka ku saabsan sii daynta wiilasha ayaa yimid wax yar uun kadib markii fiidiyow uu ka soo muuqday baraha bulshada khamiistii iyadoo la sheegayo in uu muujinayo in qaar ka mid ah boqolaal ka mid ah wiilal iskuulley ahaa oo reer nigeria ah ay afduubatay kooxda xagjirka ah ee boko xaram fiidiyowga waxaa ka muuqday koox wiilal ah oo howd ku jira oo ka codsanaya ciidamada amniga inay ka baxaan aagga hindiya ayaa sanadkan waxa ay la kulantay caqabadihii ugu adkaa ee xagga dhaqaalaha iyo amniga ee muddo tobannaan sano ah iyada oo masiibada covid sagaal iyo toban ay waddanka gelisay hoosu dhac dhaqaale iyo iska hor imaad militari oo ay la gashay shiinaha oo xagga xuduudahooda ah oo aan la xalilin ee himalaaya ay xumeeyeen xiriirka ayla lahaayeen dariskooda xooga badan waxaa dalka ka dhacay mid ka mid a xiristii ugu adkayd adduunka oo lasoo rogo bishii maaj markii ay dhowr boqol oo kiis oo keliya uu lahaa dalka taas oo aan ka hor istaagin fayraska in uu ku sababo dhibaato markii uu waddanku furmay dhammaadka sanadka waxa uu ahaa waddanka labaad ee ugu xun ee uu sida weyn u saameeyey coronavirus iyada oo la tiriyey ku dhowaad toban milyan oo kays laakiin markii malaayiin shaqooyinahay ay lumeen boqolaal ganacsiyo yaryarna la xiray ayaa falanqeeyayaashu waxa ay ka digeen in nabaradii dhaqaale ee ka dhashay aafada ay ka qoto dheer tahay dhibaatada caafimaad ee ka jirta dalka
aad ay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo warka noo akhrinaysay halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose iyo agaaraheeda waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya balse si iskooda dib ugu soo noqday soomaaliya qoyskaas ayaa wajahaya duruufo dhowrleed oo adag wariyaha v o a aadan kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray kismaayo dadkani soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca noloshaahi ka gadaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyey oo kismaayo ay ka mid tahay dadkan oo la dejiya duleedka magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiifa iyo dhallinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guryaha la dejiyey oo aad u yaryar khayre axmed cali waa hooyo soomaaliyeed oo ka timid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya hadda kismaayo ayay ku sugan tahay waxay ii sheegtay in ay haysto carruur aad u tiro badan ayna ku nooshahay hal qol oo keliya taasna ay dhibaato adag ku qabto
dadkii oo kasoo laabtay baan ahay kenya meeshan caqabadaha ugu badan biyo la-aan shaqo la-aan ma aragtaay magaaladii oo naga fog wixii oo wax kaa saaciideynaya uuna jirin markii hore markaan soo degnay maxaan ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey hal hal qolna waa nala siiyey hadda hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay shan qoys hal qol baan wada degana marka laba gabdhood wiil aniga afar kuray oo kaleeto oo gaara intaasaan qolkaa ku degana marka hadee dhibku uu iska fara badan yahay ilahay wax kaafiyi kare shaqo la-aanta dhallinyarada iyo anagaba wayna saamaysa marka dhallinyarada noogu daran hadda aniga umurusaan ahaa xaggaa markaan joogay umurusaan ahaa umurusaan ka shaqaynayay maxaan ku dhahay lacag baan qaadanayay laakiin halka marna ma ah iga saaciideeya maana arag umursan waxaa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxaa oogu badan biyo la-aan iyo shaqo la-aan labadaasaa noogu daran meelaad ka shaqaysato haddaad haysanin biyana aad haysanin lacagtaada inaad biyo ku waayayso dhibaato saamaa dhibka noogu badan in haystaa kaas waxaa codsanaynaa in maxaa ku dhahay nala daryeelo oo guryaha naloo kordhiyo oo dadka gurya la-aanta guryo la siiyo oo dadka oo maaragtay faraha badana dhowrka qoyso iskor saaran hal guri kor saaran guryo la siiyo oo maxaa ku dhahay biyaha nalaga saacideeyo oo shaqooyin naloo abuuro kaliil cukaash gaabow waa guddoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee la soo dejiya duleedka magaalada kismaayo dadkan way dejiyeen guryaay siiyeen iskuulaad baa meesha laga sameeyey isbitaal baa laga sameeyey waa horta dadkaada waagii hore nolosha aad bay ugu adkaatay haddana caqabado badan waa la soo maray oo intaanan haddee waxbarashada iyo isbitaalka iyo aan loo dhisin hadda waqtiga iyo biyla-aan biyola-aan badanna way ka jirtay dadkii oo la qabsigii ku adkaatay ee qaxootiga ka yimid hadda xaaladda waa wayse soo kaw haysaa laakiin in badanba dhibaato badan iyo wax badan waa la soo maray alxamdulilah hadda laakiin iskuulaadka way fiican yihiin oo laba iskuul aad u fiican oo wayada ay ka bixiyaan baa yaalla oo isbitaal fiicanna wuu ku yaallaa xoogaa biyihii way jiraan caqabad inkastoo kismaayaba ay ka jiraan biyaha laakiin annagii magaalada sagaal kilomitr u jirnaa way noo sii dheer tahay biyo la-aanta oo cariiriga biyaha dadka qaxootiga ka yimid se oola qabsadaa way ku adagtay dadka deegaanka deganaa oo isdhexgalka bulshada aad ugu adkaatay maryan aw cali waa guddoomiyaha guddiga jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakacayaasha waxaa dhankeeda ee walaac xoogan ka muujisay dhibaatada haysata dadka qaxootiga ahi ee ka yimid waddanka kenya kuwaasoo ay sheegtay in xilligan saameyn xoogan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland waa run dadka dadka biyo ma haystaan waxaa jira annagu waa qaylnaa hay-adaha waa la hadalnaa hadda biyo dhaaminaan wadnaa oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha ah waxaa weeye maxaa lagu gaarsiin karaa biyo dhaamin three months aad dhici karta hay-adda ugu badan oo hadda oo ji ay sidoo wax dhaamisaba three months keliya ay dhaamin karta hay-addu wax laakiin after that maxaa dhici micnaha wax dhaxahay wax biyo ma leh biyaha waxaa loo baahan yahay investment in la geliyo laga soo jiido webiga la keeno waxaa nasiib daraa annagoo webi meeshaa noo maraaya inaana biyihii haysan sababtoo ah dowladdii federaalka oo ka shaqayn lahayd iyo maamulkii ka shaqayn lahaa waxaa weeye siyaasadaasoo kala dhexgashay dhibaata marka meesha ka taagan wiji dadkiina shicibka aana ku baabaayan ama ha joogeen muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka riterning oo masaakiinta soo noqday ama gobolada ha joogeen soo caqabadahaas weeye waxay wax la qabsoomi layihiin dadkana dhib culus baa haysta runtii aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
ganacsatada soomaalida ee dalka kenya oo ka walaacsan khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa sheegay inay durbadiiba dareemayaan saameyn ka dhalatay khilaafkaasi oo soo wajahay ganacsigooda bayac mushtarka sida gaarka u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mida kuwa ka ganacsada diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray caasimadaha nairobi iyo muqdisho wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintani noo haya kadib muddo ku dhow hal toddobaad oo uu meeshii ugu sarraysay uu gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya waddamada soomaaliya iyo kenya ayaa ganacsatada soomaalida ah ee dalka kenya gaar ahaana kuwa ka kala shaqeeya caasimadaha nairobi iyo muqdisho waxa ay sheegayaan in durbadiiba ay dareemayaan saameynta ka dhalatay khilaafka labada waddan gaar ahaana ganacsatada sida gaarka ah u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid ah ganacsatadii diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray muqdisho iyo nairobi abukar xasan dhaqane oo ah ganacsade lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ka shaqaynayay diyaaradaha dadka iyo xamuulka u kala qaada magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ayaa sheegaya inuu hadda aad uga walwalsan yahay sidii uu ganacsigiisa ku sii socon lahaa maadaama ganacsigiisa uu hadda la licliicayo saameynta ka dhalatay qaar ka mid ah go'aanadii ay dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay dadka haysta baasaboorka kenyaanka ah ee doonaya inay u soo safraan soomaaliya annaga ahaan dhaqanaha teleefon ajinsada iyo qolada airlineka anoo u hadlayo saameyn weynaa nagu yeelanay dhammaanteenaba maadaama wixii hore oo awal on arrival visa lagu qaada jira haddana la dhahay dowladda safaaradda kenya soomaaliya la dhahay laga qaato fiisada culeys weyn iyo waxbaan waxaan dareemaynaa in culeys weyn naga imaan doono meeshaas
markii uu soo baxay go-aanka ay dowladda soomaaliya maxaa dareentay walahi waxaan dareemnay culeys weyn inuuna soo fuulay dhinaceena marka waxaan leenahay ilaahay inan insha allahu tacaala in arrintan kheyr noogu bedelo anaga ahaan culeys weyn inaan dareenaan dareenayna insha allah insha allah rajo weynaan ka qabnaa boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa intaa janawari la gaarin inaa insha allah wax walba sidiis kusoo noqdaan haddii ilaa yaraa walahi saameyn weyn baa la dareemaya kuleytugu diyaaradihii awal ku bixi jiray afar falight inay kusoo koomi doonaan hal falight ama laba falight oo basanjarka yaraanayo trafilka yaraanayo maadaama wixii laga dhigay fiisa awalna ahaa jireen on arrival kuleytu waa dareemi karaa qof walba wax dareemi karo shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhexeeyo xiriir ganacsi iyo mid wada shaqayn oo soo jireen ah marka laga soo tago ganacsatada soomaaliyeed ee hantida badan ku haysata kenya waxaa sidoo kale jira muwaadiniin badan oo kenyaan ah oo ka shaqaysta gudaha soomaaliya waana sababta ay shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay aad uga walwalsan yihiin xiriirka xumaaday ee labada wadan ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa ay ka mid yihiin ganacsatada uu ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya waxaana jira walaac xoogan oo ay ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ay xilligan ka qabaan sida ay xaaladda ku socoto cumar ibraahim xuseen waa xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida ah ee suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ganacsatada soomaalida ee islii ka ganacsada islii business community annaga waxaan is leenahay arinta soomaaliya kenya saameyn badan bay u leedahay labada shaacab muddo oo aan kala maarmin oo walaalo ah ganacsi badanna ka dhexeeyo dana badanna ay ka dhexeeyaan marka waxaan is leenahay danaha arinta hadda socota isku socodkii bay xanibaysaa ganacsigii hoosoo aadaa labada wadan mar walba wax badana ka dhexeeyey marka waxaan leenahay ganacsiga saameyn weyn ayaa ku imaaneysa ilan diyaaradihii wsystem wax badana isbedelay dad badan oo kenyaan oo xaggaas ka shaqaysta ayaa jira soomaali badan oo maarata kenya ka shaqaystaa jirta oo hanti badan kuleh dhaqaalo badan kuleh maalgashi fiican ku samaystay kenyana dan badana ugu jirtay maarata xiriirkaasuu socda soomaaliyana sidoo kale labadaba ma kala maarmaan marka waxaan dhigi karnaa saameyn badan iyo walaac badan aan qabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa fariinta annaga inay maarata wada hadal iyo maarata labada wadan labada shacab dantoodii ay ka wada shaqeyn labada wadan isku soo dhowaadaan wixii macquul ay ka wada hadlaan unbaan maarata fariinta anigu ay tahay maxamed cusmaan shire oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa qaba in marka dib loo eego taariikhda soo jireenka ah ee darisnimada ganacsiga iyo dadnimo ee labada wadan ee kenya iyo soomaaliya ay muhiim tahay in madaxda labada wadan ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo ay xal ka wada gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya taariikh soo jireena oo almost shan qarni iyo ka badan marka anigu waxaan u arkaa muhiimadda koowaad soomaaliya iyo kenya laba wadan oo kala maarmi kara maaha waayo almost lix milyan ilaa shan milyan taqriiban oo citizen ah oo soomaaliya ayaa kenya ku nool gobolka ugu weyna waxa weeye oo kenya waxa weye waa norristan marka anigu waxaan u arkaa xalka inuu caqabad ku yahay arrimaha siyaasadda ganacsiga iyo socodka labada dal dadka soomaaliyeed businesskooda waxay ka qaadaan nairobi iyo ka fog fog waxay geeyaan boodharada ay la wadaagaan soomaaliya dhadhaab gudaha soomaaliya ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhobley ilaa degan laba areadaasay geeyaan ganacsiga soomaaliya ka yimaadana wuxuu yimaadaa boodharada ilaa gudaha kenya ayuu soo galaa marka socodka labada wadan dhibaata ku keenaya khilaafka soo kala dhex maray labada dowladood oo dariska ah walaala ah si kastaba ganacsatada soomaalida ee kenya oo hanti badan ku leh waddanka kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xal laga gaari doono khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya waxaan rajaynaynaa in maarata khilaafkaasnu si degdeg uu ku dhammaado baan leenahay haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto ka waran saameynta ka dhalan karta ganacsi labada wadan saameynta waa wax badan ayaa la dhihi karaa ganacsiga labada wadanba waa ma kala maarmaan wax badanaa isbedelay dhaqaale ahaan iyo maarata wax badanaa isbedelay sababto waad dareemi kartaa dadka badan oo halkaas u shaqa doonta kenyaan ah waa fara badan yihiin dad soomaaliya oo iyagana maarata kenya dan badan ay ugu xiranta ayaa jira marka labada wadan waxaan dhigi karnaa dhaqaale ahaan wax badan saameyn badan bay keeni kartaa laakiin kulley waxaan rajaynaynaa inay maarata waxaan saan sii ahaan doonin wadahadal ay ku dhamaystaan arrintooda saas baan rajaynayna dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka igad oo lagu wado in maalmaha soo socda ay shir ku yeeshaan dalka jabuuti ayaa la filayaa inay xal ka gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaannu ku lafaguraynaa khilaafka sii laba lixaadsanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado in ay soomaaliya ka dhacdo barnaamijka waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe midowda musharaxiinta iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee arrintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee ay magacaabeen midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan ku bilaabo yuusuf xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee uu xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid wakhtigii lagu heshiiyey inay howlaha doorashooyinku bilowdaan bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan salaamayaa ragga saaxiibada ah igala qaybgelaya dooda v o da ayaan salaamayaa markaan usoo noqdo su-aashaada ee ku saabsan sideed u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddee waxaa la rabay in dowlada soomaalida dowlada federaalk ee soomaaliya ay kasoo shaqayso labadii sane ugu dambeysay arrimaha doorashooyinka wax badan ayaa maaratay shacabka lagu soo daaliyey doorasho qof iyo cod ah ayaa la aadayaa way shaqayn waayeen waxaasoo dhan bishii sebtembar halkan heshiis baa lagu gaaray oo dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay isheeg la rabay in loo diyaargaroobo ayaa dowladda waxay keentay guddi ay ku jiraan askartii ciidamadii kuwii sirdoonka iyo taageerayaasheeda ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ayay maaragtay ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii iyo hadda oo kale waxaa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare e aqalkii hoose ayaa la rabay dibudhac weyn ayaa yimid taana waxaa mas-uuliyaddeeda iskaleh ee dowlada federaalka haye cali baashi bismillahi raxmaan raxiim waa u mahad celinayaa v o a fursadan qaaliga ah iyo sida hadiyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo taya leh waxaan kaloo salaamayaa xasan kaafi qoyste si gaaran kuu salaamaya xubnaha la qaybgelaya ee saaxiibadayna waa salaamaya waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dowladdu arrimahan kama gaabinin aniga ra'yigayga ahaan dibadhacana waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dowladda iyo sida qorshuhu u ahaa ee baarlamaanka iyo waa wada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo guddigii doorashada qaranka ee xalimiyarey ay gudoomiyaha ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xafilad lagu qabtay madaxtooyada ee baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toosa looga horyimid waxaa ka horyimid maamul goboleedyada midooga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la gelayay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dowladda tanaasul dheer bay ka samaysay arrintaas inay yidhaahdaan waxaan aadaynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yidhaahdo waxaan aadaynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbalay wax allaale waxa rabtaan soo qortuu yidhi marka waa iska caddahay arrintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweyneyaashii hore oo dalka soo maray oo ninka ugu yar oo wasiir gaaray dowladdu hadda sidaan arkayo gudiyadii doorashada la magacaabay anagoo gudiyada doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin waa mahadsantahay wasiir cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ismarwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo weliba dib u dhaca ku yimid waqtigii aadaan u mahadsan tahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn isfahan la'aan isku tanaasul la'aan kala qaybsanaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha waa cakiran tahay waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni iskuma qabaan shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen mucaaradka oo ma arkaysa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedayn weyn u soo jeedinayaan dowladda dhexe waxay ka walacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulayo tuhum weyn ayaa laga qabaa dowladda iyo qaabka wax u maamulaysa khaasatan arrimaha doorashada sababtana ma arkaysa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba sababooda ugu muhiimsan mid waxaa waay horta madaxweynuhu ah ma arkaysaa murashax asaga lafsadiisa marka broseskiina inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo asagiioo murashax ah taas horta mid walaaca weyn iyo tuhunka weyn iyo shakiga waxaa keenaya talabaadna waxaa waaye waxaa la arkayaa qaabkii ma arkaysaa taariikh ahaan ay u soo sameeyeen dowlad goboleedyada doorashooyinkoodii oo ra-iisul wasaar ku-xigeenka uu meelo fagaara ah ka sheegaya uu lahaa overwhelming aan ku soo qaadanay tan hadda soo socotana saasoo kalean rabnaa marka waxaa soo idil ayaa ma arkaysaa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysaa iyo isfahan darrada iyo kala qaybsanaanta keenaysa aad mahadsantahay diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismillahi raxmaan raxiim horta saaxiibada dooda igula jira iyo dhegaystayaashaba waa salaamayaa aniga kolley markaan hadalka kuu soo kooba waxaan u arkaa nasiib darra aad u weyn nasiib darra aad u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wada hadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtidoo jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darra aad u weyn welibana dee muddaan annaga bulshareed ahaan ka digaynay in taladu faraha ka baxdo waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii lasoo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeenna iyo garaadkeedanuna uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore usoo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa soddonkii sano lasoo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maaragtay dib loogu noqdo ay aad u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan kuu soo koobo yani kartida siyaasadeed hogaamiyaasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan an waxaanu arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darre aad weyn yuusuf xasan mursal khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan gudiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama kiina ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasho ay dhacdo sidee u aragtaa arrintaasi yaase iskale mas-uuliyadda arrintaas oo qaadaya eedeeda aslow way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale laba sano hadaayna waa sheegay laba sano iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hanaankan doorashada lagu soo shaqeeyo dowladdu waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay ku soo noqon lahayd oo la ekaa ay tulato ayay runtii ay ku mashquushanayd oo mashquul ku ahayd hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweynaha baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuriya vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira saaxiibkay cali baashi uu ka mid yahay uu maaragtay iisheeg uu ku tartamo ayaan rabnaa annagana taasaan maaragtay iisheeg ka shaqaynaynaa una taagannahay waxaana rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xur iyo xalaala haddaad banaato hadday rabto laakiin waxaan rabnaa in dadku maaragtay iisheeg loo madax banneeyo kuraastu ay ku tartamaan ololahaadii aad samaysatid gobol kasta maaragtay iisheeg ay ka dhacdo dadku loo madax banneeyo waxyaabahan la sheegayo liisaska nabad sugiddu ay qorayso haddee maxay ahayd iisheeg cidna maaragtay raalli kuma noqonayso waa la arkayay waxyaabaha gobollada ka dhacayay waxaan rabnaa in maaragtay iisheeg tan federaalkana maaragtay iisheeg oo tan ugu dambaysa ay saas noqon ayaan rabnaa oo dhexda lasoo dhigo bahasha qof kastana uu ka qayb galo si daafuran xalibaashi ismariwaaga hanaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedaynayaa oo mas-uuliyaddaas iska leh bismillahi raxmaan raxiim waxaa mas-uuliyaddaas qaadaya cidda hortaagan inay doorasho dhacdo cidda hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cod la aado waxaa qaadaya mas-uuliyaddaas ciddii diiday in guddigii qaranka ee doorashooyinka xalimyaray gudoomiyaha ka ahayd ciddii diiday baa qaadaysa ummadda soomaaliyadna markhaati ay ka tahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay sidii aan ognahayba dowladdu waxay ogolaatay oy qirtay oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu sheegay maadiguuleed uu sheegay in guddiga wax laga qabanayo cabashadaad hadday guddiga tahay inuu wax ka qabanayo wax bedel dowladdu ku samaynayso inay aqbashay midda labaad xasan sheikh iyo ninka liyaa sheekh shariif ayagoon iyo ragga la halmaala farmaajo waa saaxiibkood ha u tageen albaabka ha istaageen ha u tageen wuu qaabilaya ha yidhahdeen waxani waxani waxan ha la bedelo formally waa la bedeli karaa laakiin ma ahan waxaasoo dhan niman ku qancaayen aan siiyo cabdiraxmaan daahir aniga waxay la tahay arrintan waxay leedahay saamayn siyaasadeed oo xun waxay leedahay mid dhaqaale mid bulsheed maadaama arrimahan doorashada la xiriira ay xasaasi yihiinna waxaa wanaagsan mar walba tallaabooyinka la qaadaayo in ay cad yihiin ay hufan yihiin oo laysku qanciyo mas-uuliyadda markaad ka hadasho mas-uuliyadda ugu weyn horta dowladda iska leh sababta waxaa waaya ayadaa talada dalka ma arkaysa hayso ayadaa looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo caqli iyo odayeyn iyadaa looga baahan yahay in dastuurka dalka ilaaliso iyadaa ma arkaysaa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah diini isfahamwaaga ka jira gudiyada doorashooyinka iyo isu tanasuulin la-aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa yaase mas-uuliyadda arintan qaadaya horta mas-uuliyadda dastuuriga waxaa iskale dowladda ninka mucaaradka wuxuu sheega karaa wuxuu diidan yahay iyo waxa uu rabo laakiin mas-uuliyad dastuuri oo qaanuuniya waxay saaran tahay dowladda nasiib daraduna meeshay ka taagan tahay waxaa waaye dowladdii oo yeelatay dhaqankii mucaaradka meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqadda soo saareen annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dowladda yani ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxda kaleba aan ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yani dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulin sida puntland iyo jubbaland oo kale wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa soomaali kan mucaaradkaa iyo kan dowladda ku jiro hadda mu-ayidkaa taageeraya labaduba waa soomaali maslaxa guuda ka dhexaysa waxaa loo baahanya in la wada hadlo gogosha cidda fidinteeda iskalena mucaaradka maaha gogosha cidda fidinteeda iskale waa xukuumadda xukuumadda waxaa laga rabaa hadday meesha isu jiraan hadda hotel jaziira iyo villa soomaaliya yacni ma dhama laba kilomitr magaala isla joogaan qof hadda dagaal shakhsiya u qabana anugu hadda ma ogi waxaa loo baahan yahay waa in inta la wada fadhiisto dowladdu gogol fidiso cid kastoo wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin haddii luqadda lagu wada hadlayo ay tahay in la yidhaahdo sharcigii oo la siyaasadaynayo qofkaa lagu handado labada dhinacba aniga waxaa iga muuqda dhaliilo aad u waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas-uuliyadda dastuuriga dowladda ku dhacayso ayadoo waayo cidda dulqaadka ugu badan laga baahanya sida aad ogtihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhowaan tegay garoowe si madaxweynaha puntland siciid deni uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la-aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul daraysto maxayse idinla tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiyo yuusuf xasan sida aan ka warqabno safarka ra-iisul wasaare rooble ka hor oo puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin fara badan ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbalandba ay tirsanayeen ee ku saabsanaa maaragtay isheg heshiis heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay isheg laysku qabtay madaxweyne denina uu ka hadlay arinta gobolka gedo in laga soo baxo doorashada in dhexda lasoo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneeyo soo xulitaanka ergada maaragtay iisheeg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysaba xildhibaanada ka soo jeeda somalilan amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay hadda ra-iisul wasaarahana dowladda waxaa laga rabaa ma ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisana waa u madax bannaan yahay asagana waxaa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmi ah u qabsado ee muddada yar uu haystana uu ka faa'iidaysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheeg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa ee qabashada doorashooyinkan wakhtina wuu ku socdaa runtii haye cali baashi isla su-aashan haddii aad ka jawaabto ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane roble wuxuu booqasho rasmiya ku tegay maamul goboleedka puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu puntland usoo gudbin lahayd gudiyadii doorashada gudiyadii doorashada hogaamin lahaa ee puntland ka imaanaya dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tegey sidii uu ku heli lahaa gudiyadaas ugu qancin lahaa maamulka puntland sababaha ay ku haystaan gudiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arinta dani waa diiday si rasmiyu ku diiday wuxuuna diiday baaqii ra-iisul wasaaraha dowladuna gacan bay ka geysatay oo u fidaysa ra-isul wasaaruhuna halkaasuu tegay inuu xal ka gaaro xalkiina dowladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yidhaahdo ciidanka gedaha laga soo qaado ciidanka gedaha laga soo qaado wax quseeya puntland ma ahana geda waxay u jirtaa almost two thousand kilometer bay u jirtaa square bay u jirtaa puntland oo garowa u jirtaa marka meesha waxaa kaaga cad inaysan puntland diyaar u ahayn inay gudiyadii soo dirto inaysan puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqii iyo doorkii shariifka ahaa ee la doonayay in soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dowladdu ay mar walbaba bareeg u samaynaysay ay u samaynaysay dulqaad u samaynaysay dulqaadka in la qaato ayaa muuqataa inuu diidan yahay waana waana wax dowlada shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan aan siiyo wasiir cabdiraxmaan ra-iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ku tegay garoowe madaxweynaha puntland uu rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii laysugu sii dabci lahaa kulankii natiijo la-aan uu kusoo dhammaaday marka guuldarada sidee u aragtaa maxayse dhinacyadu isku fahmi waayeen waa sax aniga isfahmid la-aantii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland arrinta inay sii murji karto ayaa aanu arkaa laakiin haddana dhan kale marka laga fiiriyana waxaa waaye cid walba negotiation forceka ayay waxay ka bilowday meel sare waxay leetahay labada dhinacba waxay isku arkaayeen difaac ayay isku galeen oo mid hadduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado ka kale uu ka adkaaday taas ayuu arkaayeen laakiin ani waxay ila tahay waxyaabaha laysku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimooda horta ugu muhiimsan oo nuxurka kow habraacyada iyo shuruudaha gudiyada doorashooyinka taas khilaaf weyna ka taagan labo cidda magacaabaysa gudiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa laysku haystaa ta kaleo saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonaya in loo madax bannaanayo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay maamushaan taas taas ayadana waa ma arkaysaa khilaafa ka taagan marka saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arrinta aan meeshaas looga tegin dowladda federaalka mar walba ayadaa laga rabaa in odaynimo iyo gacan fidis ay la timaado shir degdega inay u qabato dowlad goboleedyada wada fariistaan markana ma aha dowlad goboleedyada keliya wakhtigaa aad noogu socdo dadka la yidhahda stakeholdersko dhan saamilayda siyaasadeed murashaxiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga ma arkaysaa lagu soo dari karo gogol in loo dhigo arrintan laga tashadaa dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jihaynayo waxay la tahay aniga muhiim waaye diini kulankii dhowaan garoowe kusoo ilaaday ee u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha puntland maxaa kaaga baxay waxay ila tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar maaha moogtahay meel haddaad tegayso laba mid waay inaad ogoshahay wadaxaajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wadaxaajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna uu ka tanaasulo iyo in aad adugu amar ku leedahay oo uu amarkaaga ku shaqaynayo leeyahay waxaan fuli anaa xukuumaddii federaalka ahe ma fulinaysi systamka hadda lagu shaqeeya waa federaal federaalkana laysma amri kare consensusa lagu shaqeeya marka waxaa isleeyahay horta kow horta diyaargarowgu ma fiicnayn oo labada qolaba waxay ahayd gogasha marka la fidinayay in ra-iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiators fiican ah oo yacni midiyadgarayn kara labada dhinacba in la diro labo bulshada rayidka kaalinteedii lagama siinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yacni kaalintii bulshada rayidka sideed moogta iyadaa soomaaliya damdamiska u qaabilsan marka wax laysku qabto qolada la rabo inay maaragtay eh, damdamiska ay samayso oo ka shaqayso arrimahaasoo kalena kaalin lama siinin Eh, talooyinkii runtii wax ku oolka ahaa ee bulshada rayidkana yacni si fiican looma tixgelin ishugana waxaan u arkay maadaama ra-iisul wasaarahu uu yahay ra-iisul wasaare cusub dee wuu u baahnaa inuu gobollada soo arko laakiin haddii la rabay arrinka doorashada in laga heshiiyo yani siduu asaguba ku dhawaaqay ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay ballan qaaday shirkii maaragtay u dambeyday ee beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya yeesheen inuu maamul goboleedyadana u yeero bulshada rayidkana u yeero islamarkaasna musharaxiinta u yeero murashaxiinta u yeero yani intaas unbaa loo baahnaa Ee, sida madaxweyne deni sheegana kaliya maaha in khilaafka waxa meesha ka dhacay ee, wada shaqayn fiicana wasaaradaha federaalka iyo tan maaragtay maamul goboleedka puntland ka dhex maray oo maba ahayn yacni safarku asaga dhan khasaara ma wada ahayn laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaasaa waxay u baahneed ra-iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maaragtay ee, dhexdhexaadiyaal ah sida bulshada rayidka ama amaba uu diro dad kaloo siyaasiyiinahoo mug iyo miisaan kule dalka inuu diro iska hormariyo markii xoogaa bahashu soo dhawaataan ra-iisul wasaaruhu tago Ee, waxaan qiyaasayay mowqifka ee ku saabsan arrinka oo oo gedo ee, yacni si hoosena qabiiluu salka ku haya si korena doorashadiiu saameynaya oo laysku haya yani waa arin dhinacna amni ka ah dhinacna qabiil ka ah dhinacna doorashada saameyn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad eh, u faradhudhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelka u ah in ma aha kaliya dowladdu hal gacan kaliya ma haysatee mujtamaca dhan waxaa la rabaa inay adeegsato mana aysan dhicin haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal cali baashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka yuusuf midowda musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hanaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isu tanasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro sideedda februari labada kun iyo kow iyo labaatanka islamarkaana wax isbedela aan u dhicin maxaa la filan karaa Een, horta inta aan sideeda februari la gaarin waxaa la rabaa in wakhtiga la haysto laga faa'iidaysto oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamileyda siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan Ee, waa laga faa'iidaysan karaa wakhti badan waa lasoo lumiyey laakiin waxaad moodaa wakhtiga inta hadda harsan ee maaragtay konton iyo dhowrka maalmooda inay ka muhiimsan yihiin runtii wakhtiyadii lasoo dhaafay la rabana maaragtay in dalkani eh, loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo Een, doorka ugu weyn oo maaragtay ii sheeg eh, la isugu keeni karo ama maaragtay ii sheeg een, wa- wa- waxa waxa ciyaari kara dowladda federaalka eh, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ugu horeeyo oo ra-iisul wasaarihiisa uu ku jiro in wakhtigaa laga faa'iidaysto oo aan la sugin eh, maaragtay ii sheeg sideeda february eh, maxaa dhici kara sideeda february haddii la gaaro waxaa dhici kara firaaq dastuuri ayaa dhici kara jahawareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto wakhtiga yar ee la haysto dowladda federaalkuna ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan cali baashi isla su-aashan haddii sideedda februari la gaaro iyadoo xaaladdu sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara waa runtaa ee, way muuqataa ee, ismarwaaga ee, cidda mas-uulka ka ah way muuqataa way muuqataa ismarwaagu inuu ee, ay ku salaysan yahay diidmada la diidayo la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba la diiday la diiday gudiyadii do- dowladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo guddiga doorashada ah ee qaranka soomaaliyeed loo magacaabay laga feer dhisay guddi kale oo oo aan maaragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay ee, darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaasoo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas-uuliyadda iskale iyagaa isqaadaya iyagaa ka mas-uula midowda musharaxiintu waxayna ku talagelsan yihiin inay dhammaato wakhtiga dowladdu ku- muran inay ku dhammaato xilliga dowladda iyo labada gole aan siiyo cabdiraxmaan daahir horta ugu horeyn waxaan rajaynayaa in sideedda februari ka hor doorasho dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu u dhaqaaqo taasaan ilaah ka rajaynaynaa haddii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacayo ayadoo aan broseskii laysku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas haddii la gaaro horto madaxweynaha dalka uu dhacaya sharciyad ma haysto arrintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed waayo dastuurka wuxuu tilmaamayaa uu si cad u qeexayaa mudaxileedka madaxweynaha waa afar sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta ma arkaysa hadda loo ballansan yahay oo sideeda februari ah laakiin dhinac kale markaan fiirino ma arkaysaa in laga fakero aakhirii horta inuu dhacayo ma aha dalka dowlad federaal uu ley lakin dowlad goboleedyo oo sectors uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo ma arkaysaa maamulka ay kusii adkeeyaan hay-adaha dowladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadayaan yacni caretaker way sii ahaa karaan laakiin xukuumadda iyo dowladdaba waxay ku guul daraysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan ma arkaysa transition oo ma arkaysa doorasho cid kale u dhiibta taasay ku guuldaraysan maalinta ugu weyn oo ma arkaysa waajibaadkooda ah marka dadka soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badanaa ma arkaysa la keeni kara aniga hadda i don't want to imagine ma arkaysa waxa oo imaan karo laakiin dowlad ma arkaysaa hanaan dowladeed oo soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab ma arkaysaa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay caqliga dadka soomaalida soo u shaqeeya marka qariska tuurnimo iyo golayaala ma arkaysaa imaan doona iyo kana dhici doona iyo waxaas ma arkaysaa waa runta waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo ma arkaysaa go'aano degdega la gaaray oo qarla iska tuur waata hadda meeshan ma arkaysaana keentay konton iyo saddexda maalmood siduu sheegay saaxiibkay yusuf waa very critical in aad looga fekero oo wax la isku raaco oo brocesska at least la engage garaya loo baahan yahay diini haddii wakhtiga dowladdu dhammaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu siday noqonaysaa maxaase iman karaa waxyaabaha imaan kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaan oo hadda annaga bini aadan ahaan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan la qabaa wasiirka ma rajaynayo ma rajaynayo bulshada rayid ahaanna ma rajaynayno horta heshiis la-aan in wakhtigaas la gaaro waa marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dowladda ay dhacayso yacni dowladda moogtahay kalsooniyay ku joogtaa sharciyadda ugu muhiimsan waxa waaye waxa ugu muhiimsan dowladda ku jirto waa kalsooni waaye haddii la isfahmo oo lagu heshiiyo dowladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi kara lasii jiido wax dhiba ma laha laakiin haddii ay dowladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiisoo doorashada lagu qabtay aysan dhacin dowladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dowladdu dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno midka adag aan gelayn mar leyba waxa waaye khatar ee dalka iyo dadka soomaaliyeed dul hoganaysa oo ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dowladda taageersan iyo dowladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba ilaahay laga baryin in saas lagu gaaro heshiislaan sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasaddu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay og tahay midi middo ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arrintan uga aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalintii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayey waxaa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu maaragtay iisheeg u janjeeraa ama uu ku milmay laanti fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maaragtay ii sheeg oday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi inuu dadaalay oo in badan maaragtay uu ku baaqay in maaragtay ii sheeg laysu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maaragtay ii sheeg aan wakhtiga ka dhicin in maaragtay ii sheeg ay ka madax bannaanaadaan laantan fulinta oo ay isu yimaadaan oo maaragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maaragtay ii sheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqayn karaan waana inay gooni u istaagaano oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo wakhtiga kasii dhammaanaya sideedana waxaad ogaataa hay-adahan dastuuriga ah ee waxaa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka ee federaalka labadiisa aqal ayaa saldhig u ah wakhtiga yar u harsanna inay ka faa'iidaystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa haye cali baashi maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan doorka labada aqal ee baarlamaanka waa door shariifa runtii waa door muhiimad u leh kuna salaysan dastuurka federaalka ah waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbaneyd ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen ay ka ciyaareen door shariifa sida hadda wax u socdaana waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awooddii maamul aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyey waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan wax soo saaraan ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskii ay gaareen shacabkuna ay aad ugu riyaaqeen doorka ugu furan waxa weeye inay ilaaliyaan constitutionka waxa weeye doorka ugu furan inay maaragtay tixgeliyaan dhowraan soo saaraan dhaariyaan ansixiyaan xubnaha cusub ee imaanaya kalona shaqeeyaan gudiyada iyo dowladaba sidii ay maaragtay ku guulaysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin cabdiraxmaan labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga bannaan khilaafka iminka taagan baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan waxaan ognahay wakhtigooda inuu ka horeeya kan madaxweynaha bisha disembar inuu ku egyahay wakhtiga baarlamaanka markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kastoo waxgaradoo soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran laakiin mid mid sharci ah ma saarno waxay la tahay aniga haddii ma arkaysa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda wakhtigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugan yahay khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo oo ay gabeen inay wax ka qabtaan sababkaas ha ahaato ma malaynayo in ma arkaysa marka ayagoo sharci aan haysanin oo wakhtigu uu ku dhammaaday oo arrinta isaan kasii murugtay inay wax qaban karaan horto taas waa muhiim in la ogaado haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay intaas hadday fakeraan saamayn way lahaan karaan waxay doontaa ahaato marraba inaan sii sheeg sheego laakiin haddii taas ay ka dhammaato wax ma qaban karaan laakiin sidaan hore kugu sheegay iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waayey ama awood u lahaan waayey inay wax ka qabtaan ma filaayo hadda ma arkaysaa waqtigaan hirin wax ka qaban karaan diini maxamed diini isla arrintan baarlamanku awoodoodu maxay tahay saana loo kala taagan yahay miisaanka ay maanta leeyihiin maxaa uga bannaan khilaafkan labada dhinac kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan
horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay inta wakhtigooda ka harsan awooddii dastuuriga ahaa ee dastuurka ugu qoreed ayay leeyihiin su-aashu halkaa taas ma aha su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ay khatar ku hor istaagaan mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday qolana mucaaradkay ku jaal tahay marka kartidii yaa maqan sharciyadii waxay haystaan ilaa labaatankii todobada disembar fiiri markii sharcigu shaqaynayo sharciga shaqaynaya markii sharcigu shaqayn waayo khilaaf siyaasadeed yimaadana waxaa shaqaynaya heshiis siyaasadeed labadaasaana wax lagu xaliya ama heshiis siyaasadeed wax lagu xaliya ama dastuurgii qaanuuna wax lagu xaliya kartidii baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan madax bannaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo soomaaliya wax khatarahoo imaan karaa ama haddaba laga welwelaa maba yaallaanba meesha dhibaatada naga haysata waxa waay kartidii baarlamaanka maqan ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese qaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey inay dalka ka dhacaan aan ku horeeya yuusuf xasanow xalku waa cad yahay haddii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado halka wadankan waa la garan karaa waana la ogyahay maadaama la isku khilaafay gudiyadii maaragtay u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa ee u dhaxayn lahaa dhammaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhammaan cidda maaragtay cid kastoo maaragtay ii sheeg damca kaga jiraba siyaasada u dhexayn lahaa la isku khilaafay waxaa la rabaa in la gaaro ee uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed ee la isugu yimaadaa wadahadal madaxdii maamul goboleedyada madaxdii dowladda federaalka saamileydii siyaasadda iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wadahadal oo rowntu ah la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado haye cali baashi xalku muxuu yahay xalku waxa weeye in la tixgeliyo wixii lagu heshiiyey setembar toddobiyotobankeedii baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna ansixiyeen xalku waxa weeye in doorasho dhacdo ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah xalku waxa weeye in la helo doorashadana waqtigeedii ay ku dhacdo sidii lagu ballamay xalku waxa weeye in magaranaysaa aan la abuurin waxa la yidhaahdo fawdo siyaasadeed inaan dalka la qalqalgelin waxaan rabnaa in loo hogaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waqtigeedii shaqaynayo xalku wuxuu noqonayaa in maaragtay loo tanaasulo gudiyada shaqaynaya lagu kalsoonaado xalku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiiyo wax wanaagsan xalku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka ilaahayna uga baqaan
aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen midowda murashaxiinta ayagana talooyin qiima leh ay soo jeediyeen beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen waxaasoo idil xalka waxa way ka tari kartaa dowladda waa inay ma arkaysaa horta mas-uuliyaddeeda qaadataa marka ugu horrayso ay fahamtaa khatarta dalka uu maraayo iyo xalka ma arkaysaa lagu wajahan yahay tanaasul waa inay la timaadaa waa inay dadka dhegaysataa dadka soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba si gaar ah haddaan aan ma arkaysa arrimaha laysku haysta aan uga sii hadalno guddiyada ay magacaawday waa in ma arkaysaa dib uegis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed ama waa inay kala dirtaa shirweyne waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo ma arkaysaa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada shuruudaha gudiyada ergada goobaha doorashada iyo wixii lamid ah marka aniga waxay la tahay waxyaabahaas haddii ma arkaysaa si fiican loo capitalize gareeyo arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican diini ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala horeeyo horta anugu ka mid maahay dadka ku kaftama doorasho hufanaa la heli karaa waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay anaan aan hore ugu sii soconnaan ka fakarayna maan hufnaan iyo doorasho soomaaliya ka dhacda hore naguma soo dhicin haddana ma sugaayo xalkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado xalku wax kale oo meel midig iyo bidax kale laga raadinayo male waa in heshiis siyaasadeed yimaada waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay isafgartaan oo ku heshiiyaan iyo maamul goboleedyadaba aniga waxay ila tahay yani mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda mucaaradku waxay dhaliili karaan waa mudaharaadi karaan waa qasay samayn karaan laakiin mas-uuliyadda dastuuriga waxay saaran tahay dowladda anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda dowladdu xalka waxaa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dowladdii laftigeeda hadda ka muuqda oo ay wadahadallada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanaysa ay ka jimbanayso amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa ma waxyaabaha qaar ay tanaasul ka samaynayso mogta mucaarad haddaad noqoto difaac aad gelaysaa laakiin markaad dowlad tahay waxaa lagaa rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan maadaama adiga mas-uuliyadda ku saaran tahay marka xalkay ka mid tahay laakiin aniga waxaan ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo in yani soomaalinimadu shaqayso islaamnimadu shaqayso yani garashada oo maaragtay saxda wadaninimada ay shaqayso oo soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka muqdisho noogu soo diyaariyey kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haysa caasho ibraahim aadan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bence ayaa loo qorsheeyey inuu qaato tallaalka coronavirus iyadoo si toosa telefishanka ah looga baahinayo jimcahan tallaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyada oo sahanno la sameeyey ay muujinayaan in dadka maraykanka qaarkood ay ka cagajiidayaan in la siiyo tallaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka tallaalka korarka viruska coronavirus ee magaalada los angeles ee gobolka california ee dalka maraykanka ayaa ah mid aad u xun iyada oo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday boggeeda twitter-ka in saacad kasta celcelis ahaan laba qof ay u dhimanayaan covid gudaha magaalada los angeles shabakada telefishinka maraykanka ee c b s ayaa soo warisay inay aad u yaryihiin sariiraha isbitaalada ee laga heli karo qaybaha daryeelka deg dega ah ee los angeles taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa toddoba saacadood ambalaaska gudaheeda aad ay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo warkan u akhrinaysay intaa ayaannu dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo ay idinla socodsiinayeen ibraahim daandure iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo